habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo talaado ah bisha maarjna waa toban sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogeena v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan deeq la gaadhsiiyey qaar ka mida gabdhaha xerada qaxootiga ee dhadhaab
maanta waxaan tegey xerada qaxootiga ee dhadhaab halkaasoo aan geeyey buugaag iyo sanitary pads oo ah alaabta isticmaalaan gabdhaha waxaana igu dhaliyay arrintaas waxay ahayd maraan booqasho ugu tegay halkaas oo carruurta la hadlaayey oo ii sheegeen gaar ahaan gabdhaha ii sheegeen in qaarkood ay bisha markay dhammaato
waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan shirkadaha forax ee ka howlgala soomaaliya
ayuu rabaa qofki inuu loo maalgeliyo wuxuu kusoo daraa shan boqol ama laba boqol ama saddex boqol taladaas sidii ay shirkiska u qaataanay ku xiran tahay kunkaas doolar waxaa laga yaabaa soddon beri ama soddon iyo shan beri inay ka siiyaan lacag faa'iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay laakiin faa'iidada ay bixinayeen inta ilaasa saddex boqol afar boqol
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida lix gobol oo ka mida gobollada dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa inay ka qabsoonto doorashada lagu kala saarayo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee uu tartanku ka dhexeeyo codbixintan ayaa qayb ka isray reebka musharaxiinta dimuqraadiga si loo helo musharax la tartami doona madaxweynaha maraykanka ee xilka haya donald trump marka la gaaro xilliga doorashada gobolka michigan ayaa ah gobolka isha lagu hayo halkaasi oo ay si weyn ugu loolami doonaan joe biden iyo bernie sanders gobolka michigan ayaa ah gobolka ugu tirada badan ee gobolada maanta laga codaynayo saraakiisha afghanistanna waxay sheegeen in wareegto madaxweyne la filayo in lasoo saaro maanta oo talaadaha si loo bilaabo sii deynta iyo cafinta kumanaan kun oo maxaabiis reer daalibaan ah iyadoo maraykankuna ay bilaabeen in ay dhimaan ciidamadooda si qayb ahaan markaasi ay uga soo baxaan heshiiskii ay la gaareen ururka daalibaan heshiiska maraykanka iyo daalibaan ayaa waxaa lagu gaaray dalka qatar waxaana uu dhigayay in maraykanka iyo isbahaysigiisa uu hogaaminayo inay dalkaasi uga baxaan muddo afariyo toban bilood gudahooda iyadoo dhinaca kalena ay afghanistan ballanqaaday in aysan xoog dambe wax ku raadin doonin oo dib u heshiisiin siyaasadeed ay abbaari doonto ciidamada afghanistan ku sugan ee maraykanka waxay bilaabeen inay hoos u dhigaan ciidamada dalkaasi ka jooga
madaxweynaha dalka shiinaha shi jinping ayaa maanta oo salaaso ah gaadhay magaalada wuhan oo ah magaaladii uu ka soo bilaabmay xanuunka coronavirus booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay uu ku tego magaalada wuhan warbaahinta dalka shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi uu booqan doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka xanuunsanaya warbaahinta dowladda shiinaha ayaa sheegtay sidoo kale in madaxweynuhu soo kormeeri doono howlaha lagu xakameynayo fiditaanka xanuunka corona oo ah mid la kala qaado coronavirus ayaa dalka china waxa uu ku dhacay siddeetan kun oo qof waxaana u dhintay saddex kun iyo boqol qof oo rayd ah halkaad dhegeystaa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington goordhow waxaa soo socda warar ku saabsan soomaaliya balse marka hore kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo toddobaatan ku saabsan shirkadaha sarifka ee forex ee ka howlgala soomaaliya waxa ay yihiin iyo sida uu ganacsigooda u shaqeeyo waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya haaruun macruuf
bankiga dhexe ee soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhowaan mar kale ka digay inay ku sirmaan shirkadahan sheeganaya inay ka shaqeeyaan suuqa sarrifka lacagaha qalaad ee forex kuwaasi oo faa'iidooyin badan ku soo xirogelinaya macaamiishooda saraakiisha dawladdu waxay nooca ganacsigan ku tilmaameen bons skim kaasi oo ah in lacag laga qaaday macmiil la siiyo qof kale iyadoo lacagaha lagu maamulayana ay ku xidhan yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qancinayo inay lacaga ku soo darsadaan ganacsigan oo ku salaysan hab khayaano ah sida ay saraakiishu sheegeen bankiga dhexe ee soomaaliya waxa uu qoraal uu soo saaray uu ku amray in la joojiyo shirkadahan islamarkaana akawnadooda la xidho hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday inay shirkadahani ay sii shaqeeyaan inkastoo laba farriimood oo kala duwan ay ka soo baxeen bankiga soomaaliya islamarkaana ay u muuqato inay iska dhegatirayaan amarkii bankiga dhexe haddaba maxay yihiin shirkadahan sidee ayay u shaqeeyaan ma haystaan sharci sidee ayay ku kala gudbiyaan lacagaha lacag intee leeg ayaa ku jirta suuqan maxay yihiin waxyaabaha sharcidarrada ah ee looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin maxaa ka jira in faa'iidada badan ee ay macaamiisha u sheegayaan ay dhab ahaan tahay mid ka soo baxday lacagta ay maalgashadeen galka baaristu waxa uu la xidhiiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa amniga kuwa lacagaha waxaa kaloo galka baaristu uu waraystay dad lacaga gashtay shirkadahan forex iyo weliba kuwa ka shaqaysta shirkadahan iyo khubaro madax bannaan jawaabaha soo baxayna waxay muujinayaan in shirkadahani ay ku shaqeeyaan qaab uu mugdi ku jiro iyo inay lacagaha ku kala wareejiyaan qaab aan sharci ahayn iyo in lacagaha ay aruuriyaan aan looga shaqaynin gudaha soomaaliya iyo inaysan shirkadahani u sheegin macaamiishooda in lacagaha ay siinayaan aysan ahayn kuwa ka soo baxay lacagtooda oo la geliya ganacsiga balse ay yihiin lacago laga qaaday macaamiil kale oo cusub iyo in shirkadahani kala wareejinta lacagahooda aysan ku wargelinin dowladda soomaaliya taasi oo ku qasbi karta inay la macaamilaan dad aan sharciyad u haysanin kala wareejinta lacagaha maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya haatanna waxa uu madax ka yahay macadka maamulka iyo maaraynta dadweynaha ee sipam oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho runtii waxaan loo yaqaano forekska caalamka o dhan ayay ka jiraan macnaha waddan gooni ah kama jiraan maadaama internet based ay tahay waddan walba oo duniyada ka mid ah shirkadahaas wuu la xiriiri karaa laakiin waxa muhiimka macnaha waxay tahay shirkada joogta soomaaliya ee tiraahda waxaan ka ganacsadaa arrimaha lacagaha ama waxaan ahay dalaal lacagaha ah waxaa loo baahan yahay in ay rusqad ka haystaan waddanka ay joogaan sidoo kale marka waxaa badanaa laga rabaa shirkadahaas noocaas ah inay maraan hanti dhowr oo hubinaya inay lacagahaasi si fiican u maamuleen sidoo kale waa inay u sheegaan dadka ay lacagaha ka qabanayaan khatarta ku imaan karta shirkadahani waxay soo shaqaynayeen tan iyo sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka saraakiisha dhinaca dhaqaalaha ee soomaaliya iyo khubarada dhinaca maaliyaddu waxay aaminsan yihiin ilaa saddex boqol oo milyan oo dollar inay ka aruursadeen macaamiishooda kala duwan ilaa xilligaasi waxay sheegeen saraakiishu in lacagahan badankoodu ay waddanka ka baxeen sida ay waddanka ugu soo laabtaanna ay adag tahay maadaama lacagtani aysan ka shaqaynin gudaha soomaaliya dowladda soomaaliya ma xiri karto akawnnadaasi sababtoo ah dibadda ayay ku yaallaan waxay xiri karaan oo keliya akawnnada ka furan gudaha soomaaliya waxay shirkadahani sheegeen in dilaaliinta joogta waddamadaasi dibadda ah ay akawnna u furaan iyo lambar sir ah oo ay ku galaan akawnnadaasi si ay ugu kala gedistaan lacagahooda waxayna dilaaliintu ka qaataan kharash ay kula heshiiyeen inta kalena waxay u dhigaan akawnkaas shirkadahani waxay ballan qaadaan inay faa'iido ku bixinayaan soddon iyo shan maalmood gudahood lacagaha faa'iidada ah ee loo ballan qaado macaamiishuna waxay qaarkood gaarayaan ilaa boqolkiiba toddobaatan ugu yaraanna boqolkiiba labaatan ama inta u dhaxaysa saraakiishu waxay sheegeen in lacagta laga qaado macaamiisha cusub la siiyo macaamiishii hore kadibna ay wareeggaasi ku socoto si loo kasbado macaamiil cusub iyadoo ay bixinta faa'iidadaasi ku xidhan tahay inay kolba macaamiil cusub helaan mid ka mida saraakiisha dhinaca maaliyaddu waxa uu ii sheegay in shirkadahan qaarkood ay shaqaalihii ka kaxaysteen bankiyada gaarka loo leeyahay qaarkood si ay ugu shaqaystaan islamarkaana ugu qoraan macaamiil cusub farriimaha ay u gudbinayaan macaamiisha cusub si ay u kasbadaanna waxaa ka mid ah in toddobaad kadib la xirayo qabashada macaamiisha cusub dadkaasi faa'iidada badan helayana haatan waxay difaacaan shirkadahan iyo adeega ay bixinayaan shirkadahan forekiska ayaa la sheegay inay sidoo kale bartilmaameedsadaan dadka bulshada magaca ku dhex leh si ay u noqdaan safiiro u dooda qorshahan ayaan istaagayn marba haddii ay helayaan macaamiil cusub iyo lacag cusub oo soo gasha shirkadaha walaaca ugu weyn ee ay qabaan saraakiisha amniga ayaa ah in lacagahan laga aruuriyey dabaqadda u hoosaysa ee bulshada sida haweenka dukaanleyda ah iyo dadka waratada ah iyo weliba dad kale oo lacaga ka soo daynsaday bankiyada kan ugu yarna uu maal gashaday shan boqol oo doolar sayid cali qaasi maxamed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha mid ka mida shirkadaha forex ee ka howlgala magaalada muqdisho kun doolar ayuu rabaa qofki inuu loo maalgeliyo wuxuu kusoo daraa shan boqol ama laba boqol ama saddex boqol qoladaas sidii ay serviska uqaataan ay ku xiran tahay kunkaas doolar waxaa laga yaabaa soddon beri ama soddon iyo shan beri inay ka siiyaan lacag faa-iido ah oo qolo walba ay ku xiran tahay laakiin faa-iidada ay bixinayeen inta ilaagta saddex boqol afar boqol shan boqol laba boqol laba boqol iyo konton inta waa soo arka ayga bixinaa shirkadahan ayaa ii sheegay inay macaamil la leeyihiin dilaaliin jooga jasiiradda qubrus iyo waddamada maleeshiya iyo turkiga kuwaasi oo u furay bar internetka ah oo ay ku sarriftaan lacagaha hase yeeshee lacagaha ay sarrifayaan waa in dibadda waddanka looga bixiyaa sidoo kale faa'iidada ka soo baxdana inta ay doonto ha la ekaatee waa in waddanka la soo geliyaa iyadoo aan lala socodsiinin dowladda soomaaliya islamarkaana aan laga bixinin canshuur sidoo kalena aan la soo marsiinin bankiyada dhexe iyo bankiyada kale ee korsocodka uu ku leeyahay bankiga dhexe sayid cali qaasi maxamed ayaan weydiiyey sida lacagahan ay dadka ka qaadaan ay ku kala gudbiyaan haaruna haaruna waxay ku xiran tahay qoladaas ay u furan tahay fursamooyinka ay isticmaalaan hadday lacagtan dibadda ka dibdoofidgarayaanna way samayn karaan hadday gudihii ka dibdoofidgarayaan laakiin way ku adkaa kartaa oo wadankanagi waa dareemi kartaa finkala bangi iyo masharka regulation ku sameynaya bangiyadii oo bangi xataa hadduu ku yaalo masarkaar isticmaalayo muqdisho muqdisho ama soomaaliya waba ku yaalayo waxaa laga yaabaa lacagta laga dibdoofidgaraynayo inay xadiyan tahay ama caqabad lagala kulmo marka inta badan farsamooyin ay isticmaalaan oo lacag inta ay ku haayaana waxaa laga yaabaa inay xagga ka amraan oo dad ay ku kala wareegaan oo xagga laga dibdoofidgarayo marka farsamada waxay ku xiran tahay iyo istaraatiijiyadda ay isticmaalayaan qoladaas oo u furan yahay agensiga ama xaruntaas u furta dadka inay maalgeliyaan waa gartay su-aashaydu meesha ku qotanta waxa weeyaan bankiyo leh corresponding account ama bankiyo ay la macaamilaan oo caalamka ah lacagaha laysku mariyo miyaa jira mise bankiga dhexe soomaaliya la maraa mise bankiyo gaaraa la maraa mise xawiladaa la maraa taas weytaan raba inaa fahmo haarunow bankiga dhexe harta lama maro oo lama mari karo bangiyada dhexana oo bangiyada aan dhehe localka ah oo magaalada muqdisho ku yaalana way iska xadidan yihiin lacag in la marsi karo aada ay adag tahay oo waxaa laga yaaba lacag kooban inay ku ogol yahay oo lacag badan aada ka dibooka gari karin marka swift iyo nambaro in la isticmaalona oo lacagtan lagu wareejiyana caqabada lagala kulmo marka laakiin saan kuu sheegay mar walbaba waxaad u baahan tahay saacidaad ama dawladda inaad ka heshid ama dad aad adeegsatid laakiin sida aan kuu sheegay waxay ku xiran tahay xaruntaas dadka u furan tahay istaraatiijiyadii marka hore ay ugu talageleen lacagta inay ku dibdoofidayaan way haystaan reel radio wax ay sii degsadeen waaye wayna ka bixi karaan wayna heli karaan meelay ka dig lacagtaas ay marsiiyaan oo software la isticmaali karaa jiro laakiin waxay ku xiran tahay qofkaas markii hore soo ugu diyaar garoobay iyo caawinaad inuu markii hore uu sii samaystay oo lacagtaas uu ku diri karo ku gaarsiin karo brokerkaas lacagahan waddanka laga bixiyey ayaa la sheegay in waddanka looga saaray qaab mugdi ku jiro sida in lagu qaaday boorsooyin iyadoo aan lala socodsiinin mas-uuliyiinta dowladda saraakiishu waxay aaminsan yihiin in waddanka ugu badan ee ay lacagtu tagto uu yahay waddanka imaaraadka carabta kadibna ay uga sii gudbaan waddamo kale oo ay ku sugan yihiin wakiilada shirkadaha forex gaar ahaan saddexda waddan ee qubrus maleeshiya iyo turki mid ka mid ah dadka ka shaqeeya shirkadahan balse codsada inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in shirkadahani ay ku qasban yihiin inay raadsadaan ganacsade oo lacagta ay dibadda ku hayaan uga baahan magaalada muqdisho oo kale ganacsadahaasi oo isna lacag uu ku haya magaalada muqdisho u doonaya inuu dibadda u diro ama qof diblomaasi ah inay boorsooyinka ku soo qaadaan maadaama diblomaasiyiinta aan la baarin qaabkaasina uu yahay kan ugu fudud guddoomiyaha bankiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa goor hore uga warramay v o eda sidoo u arko shirkadahan annagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bangiga dhexe ogolaansho ka haysta bangiga dhexe ma jiro bangiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga ah laga ganacsado cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab khayrul sharciga ku ku shaqaysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka soomaaliyeed xoolahooda ku lumin dad aan sifo sharci sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadanu ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin haddii aada lacagtaada sarrifayso suuq ka sarrifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aada lacag dad kale sarrifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashi jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqa aad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa yahay suuqii dee bangiga dhexe mas-uulka ka ahaa habmaaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku dee si khayralcaqli khayral sharciga ku shaqeeyey haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen waajibaadkana saaran bay ka mid tahay inaan kadib
dadka ka shaqeeya qaarkood oo magacooda aan qariyey waxay ii sheegeen in xarumahan ay soo furtaan shatiyo ay ka qaataan degmooyinka ay ka shaqeeyaan ama gobolka banaadir galka baaristu waxa uu la xiriiray qaar ka mida shirkadaha oo ay ka mid tahay shirkadda himilo mid ka mida shaqaalaha shirkadda oo aan la hadlay waxay ii sheegtay in go'aanka ka soo baxay bankiga dhexe uusan wax saamayn ah u keenin waxay ii sheegtay markii aan ka dalbaday waraysi in mas-uulka shirkaddu uu mashquulsan yahay waxaan sidoo kale la xiriiray shirkadda global market waxaana mid ka mida mas-uuliyiintu uu ii sheegay inuu raadin doono mas-uul shirkadda ah oo aan ka waraysto taasi oo markii dambe suurtogeli weyday waxaase uu ii sheegay inay iyagu laftoodu la xiriireen dowladda soomaaliya ayna u sheegeen inay doonayaan in sharci la siiyo ay ku shaqaystaan mas-uuliyiinta qaarkoodna ay ugu jawaabeen inaanay xilligan degsanayn shuruucdii maaliyadeed ee ay ku shaqayn lahaayeen markii shuruucdaas la sameeyana loo yeeri doono inta ka horraysana ay iska sii shaqaystaan waa sida uu hadalka u dhigay waxaa galka baaristu uu sidoo kale la xiriiray qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah ee lacagaha ku darsaday shirkadahan waxaa dadkaasi ka mid ah cali cabdulaahi oo maal gashaday laba shirkadood aniga markii koobaad sumiyo waxaan ku darsaday saddex boqol oo lacag dowladda hadalkeeda waad maqashay waxay tidhi shirkadahan akawnnadoodana waa in la xiraa lacagahoodana waa in maaragtay la joojiyaa waxayna sheegtay dowladdu shirkadahan inaysan wax sharciga ka haysan dowladda hadalka dowladdu wax kalsooni darra ama kugu ridaya aad ku qabto shirkadda mise kalsoonidii aad ku qabtay shirkadda waxba iskama bedelayaan macnaha waxaan kalsooni darri igelin waxaan maqlayay idaacadda wadadan afiyey inay ku qornayd dad soo cabsay oo mataqaana oo lacagahoodii waayey oo khasaaro ku dhacday kalla aniga labadaas sirkadood saddexaas sirkadood weliba hubaan saddex mar baan ka qaatay mar haddii aanay ayagii lacagta loo dhiitay aanay dad sii dhibaatay anigu hadda ma arko mida dowladda waxaas leeyahay wax caqligalayna maha saasaan isleeyahay anugu kulli ma laga yaabaa in lacagahan wareegaya ee adi maanta lagu siinayo ay yihiin lacago laga soo qaaday qof kale oo soomaaliya lacagta adi bisha lagaa qaadana qof kale unbaa la siinayaa marka ma laga yaabaa lacagahan inay iswadi waayaan sababtoo faaiid faa'iida aada u badan weeyaan oo dad badan oo dhaqaalayahana ay leeyihiin ma sii socon karto macnaha waxaanay suuragal ku noqonay hadda midba shirkadaha midda ugu horreysay sideed bilood ay hadda shaqaynaysaa marka sideed bilood waxaanay lacag qaadin afar bilood oo kamidana lacag baaanay qaadin marka ma ma suuroobi kartaa adiga makula tahay qofkii lacagta inuu macaash la qaadanayay haddana oo sii qaadanay ninkii lacag kale ma qabanayn sideed bilood adana batagaalahay kuma dirsan wax bishii sideedaad baa lacag laga qaadanayaa marka ma suuragal ma saqota inuu qofkii lacagtii inuu kusiinayo mar walba waxaan sidoo kale la xiriiray cabdulqaadir maxamuud oo ii sheegay in lacagta uu maal gashaday lagula heshiiyey in laga siinayo boqolkiiba labaatan faa'iide ah muddo kadibna waxa uu u tegey shirkad kale oo uu maal gashaday kuwaasi oo u ballan qaaday boqolkiiba konton faa'iide ah aniga horta kow yar saaxiibkeygaa yidhi meeshaan waa meeshaan faa'iida leedahay lacag ku darso sidaa u galay ma fahanti qolada aan ka bilaabana waxaa la yidhaha magaceeda kaamil marka imisaad ku darsatay lacaga miya waxaan ku darsaday lacag toban kun ah waa gartay lacagtaasna waxaa la yidhi boqolkiiba labaatan aa faa'iido leedahay waa gartay bishii boqolkiiba labaatan marka markii la dhaho waa laba kun oo lacaga oo faa'iide ah marka niyahow saasaan u gala horta barnaamijka masaanta kulley qofka anigana waa wareystay waxaan waxaan niyahow hadhihi haddii lacagteyda ay qaadato biyaa mas-uuliyga waa gartay ani kulley maba aqaan waxa waay u cusub yihiin marka wuxuu yidhi yarka anaa mas-uulkahay oo waxaan anigaba ku jiraa oo waa kaasa waa wax ciladana kuma arkay aa ku jiraa lacagtaydana waa sii qaadanayay saas miyaan nahay haa okay adinbaa mas-uuliyga sidaan ku galay makaas dowladdu waxay ku doodaysaa warqadeedana waad aragtay waxay ku doodayaan waxay leeyihiin shirkadahani ma haystaan sharci ay ku shaqeeyaan shati ma haystaan liisan ma haystaan haba yaraatee dowladdana kama diiwaan gashanaan taasi miyaysan walaac kugu hayn shati way shati way haystaan shirkad kastaba shati haystaa shatigeeday kutusaysaa makaas shatiga oo wasaaradda oo ganacsiga su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan qaab aad ku hesho oo sharci ah oo damaanad qaad leh oo lacagtaadii raasamaalka ahayd aad ku hesho ma taqaanaa oo ma lagu siiyey cid meel damaanada lacag meela u taallo hanti meel ay u taallo qaab sharciga ood ku heli karto waxaagii haddii shirkadani ay shaqada joojiso berri ka maalin ma taqaanaa maya ma aqaano taas lima siin taas meel oo damaanada lima siin saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen inay jiraan dad badan oo lacagahooda la luunsaday balse aan ku baraarugsanayn qobarada dhinaca suuqyada lacagaha waxay galka baarista u sheegeen in faa'iidada laga heli karo suuqan aysan ka badnayn boqolkiiba afar markii suuqyadani ay ku shaqeeyaan heerarka iyo sharciyada caalamiga ah oo aysan gaadhi karin boqolkiiba afartanka ay sheegayaan shirkadahani dadka lacagaha ku darsaday shirkadahan ayaa gaaraya kumanaan tusaale ahaan waxaa la aaminsan yahay inay waddanka ka shaqeeyaan ku dhowaad sagaashan shirkadood oo forakis ah badankooduna waxay degan yihiin magaalada muqdisho balse waxaa ku jira meelo ka mid ah gobollada waddanka qaarkood waxaana mid ka mid a shirkadaha ugu yar oo dhowaan shaqada bilowday ay diiwaan gelisay ilaa boqol iyo labaatan qof oo macaamiil ah kuwaasi oo maalgashaday bankiga dhexe ee soomaaliya waxa uu shirkadahan faray inaysan lacagtaasi qabanin kuna shaqaynin maadaama aanay oggolaansho u haysanin inay adeeg maaliyadeed qabtaan suuqyada maalgashiga iyo kuwa saamiyada ayaana xilligan ka oolin sharci lagu maamulo iyadoo weliba suuqani uu ka mid yahay kuwa ugu casrisan balse halis badan ay ku jirto guddoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo galka baaristu arrintan wax ka weydiiyey ayaa yidhi sidan ma jirto shaqo forakis ah oo laga sameeyo boqolkiiba siddeetan adduunka meelna kama jirto soomaaliya sida ay uga jirto iyo cidda heshay iyadaa caddayn doonta waxa uu intaasi ku daray oo uu yidhi waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed inaanay ku kadsoomin ama lagu khayaamin ganacsigan inay ka fiirsadaan meesha ay gelayso hantidooda ay dhididka iyo tacabka badan ku heleen dadka maalgashaday qaarkood ayaa sheegaya in ganacsigan ay ka faa'iidaysteen dhallinyaro badan oo ka tahriibi lahaa waddanka iyo kuwo kale oo aan shaqo haynin haddaba sidee ayay dowladdu u sharciyeyn kartaa shirkadahan sayid cali qaasim maxamed oo ka shaqeeya mid ka mida shirkadaha forex ayaan hordhigay qodobkan number one face ugu soo dhuuman dad fiiga ah oo dadkan xoolahooda si fudud ku qaato sumcaddana uga cayaaro si aysan u imaan waa in loo sameeyaa shuruuc kulley dowladday taas aalooga aa looga baahan yahay waa inay u sameysaa dowladda shuruuc dadkaas aysan si fudud dadka xoolahooda qaab aysan ula dhuuman ayagana loogu ogolaadaa inay dadkii una faa'iideeyaan kana faa'iideystaan runtii dhalinyaro badan oo maanta tahriigi lahayd dhalinyaro badan oo maanta waxbarasho la-eed haddii ay waxbarasho ka helaan ama ay fursad u heleen inta lacag yar ku darsadaan inay waxna ka dartaan kala noo kana noolaadaan waa arrin wanaagsan haddii dhalinyaro meel wax ka bilaabaan la ay barnaamijka inta barteen ay ku shaqaystaan waa arrin wanaagsan weliba waxaa aada u fiicnaan laheyd in la heli karo qaab fudud oo dadkan lacagaha markii ay faa-iidaan ay kusoo wareegsan karaan sida tusaale oo kale waddankan kenya oo kale barbaami waxaa jira qofka marka isla markiiba faa-iido oo lacagtiisa kala bixi karo la yidhaha imbesa laakiin soomaaliya waxaa laga yaabaa ina dee wadankii maadaama central banki uusan hadda uusan iyo ama central banki uu shaqeynaa laakiin wadanka xayraadaa saaran oo waa ognahay maanta lacag haddii soo gelay waa wax koontaroolan marka oo xawiilaadihii iyo qolo walba dhibay ku qabaan maanta lacag inay magaalada muqdisho ama soomaaliya inay soo gaarsiiyaan
si ay uga jawaabto lacagaha boorsooyinka looga saarayo waddanka ama lagu soo gelinayo dowladda soomaaliya waxay soo saartay amar ah in qofka wata lacag ka badan toban kun oo dollar uu shaaciyo kuna wargeliyo xarunta wargelinta lacagaha ama financial reporting center oo xilligan shaqaysa si ay oggolaansho u qaataan amarkan ayaa soo baxay bishii hore ee febraayo waxaana uu toos ula xiriiraa lacagaha ay gudbinayaan shirkadaha forex waxaana soo dedejiyey lacagaha ay la baxayaan shirkadaha forex waxaa sidoo kale uu amarkaasi farayaa in maalin walba lacagaha la bixinayo loo baahan yahay in oggolaansho laga qaato xaruntaasi
aaduu mahadsan yahay haarun macruuf oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi galka baadhis halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kenya safiirkii hore soomaaliya u joogi jiray dalka kenya maxamed cali ameeriko ayaa shalay gabdhaha ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qaarkood gaarsiiyey bugaag iyo qalab kale oo kuwa nadaafadda ah warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo diray yaasiin ciise wardheere dhibaatooyinka u gaarka gabdhaha qaangaarka ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo goobaha kale gobolka waqooyi bari ayaa waxaa ka mid ah in aanay heli karin agabka gabdhuhu marka ay caadada helaan ay kaga hortegi karaan si ay waxbarashada u sii wataan taasoo dhaqaaluhu aan u saamaxayn waxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka qaxootiga dugsiyada sare haysta iyadoo buugaagtu ay ku yar yihiin shalay ayuu booqasho ku tegay xeryaha dhadhaab gaar ahaan iskuulaadka ay gabdhuhu dhigtaan maxamed cali america oo isagu halkaasi gargaar gaarsiiyey waxaanaan weydiiyey bal waxyaabaha booqashadiisu ay ku salaysnayd iyo gabdhaha waxyaabaha u gaarsiiyey
yaasiin waa mahadsan tahay maanta waxaan tegey xerada qaxootiga ee dhadhaab halkaasoo aan geeyey buugaag iyo sanitary pads oo ah alaabta ay isticmaalaan gabdhaha waxaana igu dhaliyay arrintaas waxay ahayd maraan booqasho ugu tegay halkaas oo carruurta la hadlayay oo ii sheegeen gaar ahaan gabdhaha ii sheegeen in qaarkood ay bisha markay dhammaato iskuulka ay imaan karin sababtoo ah ma iibsan karaan ama lacag ay ku iibsadaan ma haystaan marka taas aan u dhalisay anoo maanta wakiilka ahaa hay-adda la yidhaahdo yaasmiin foundation ambasador america maxay tahay howlaha kale ee ay qabato hay-adda yaasmiin foundation iyo sida taariikhaan ay ku aasaasantay yaasiinow hay-addan yasmin foundation waxaan aas-aasnay laba kun saddex tobankii magaceedana waa magac mataqaanaa aan ugu bixino oo gabadheedii la dili jiray lagu dilay xamar kun sagaal boqol sagaashan labadii ayaan ugu magac darnay waxyaabaha aan sameynay yasmin foundation magaceed lagu sameeyey waxaa ugu horreeyey ceel aan qodnay iyo iskuol aan ka dhisnay meesha la yihahdo ceel cirfid oo xamar banaankeeda ah iskuolkaas waxaa dhigto laba boqol arday in ka badan waxay ku dhigtaan lacag la-aan ceelkana lacag la-aan baa lagu cabaa qarashka ku baxo macalimiinta iskuolkana aniga ayaa bixiyo caruurteeda ayaa qab gashay waxaan ugu talagalay waxay ahayd in caruurta la baro in dadka la kaalmeeyo ay bartaan inay dadka dhibaataysan wax u qabtaan yasmin foundation waxyaabaha kale oo aan qabanno waxaa ka mid ah inaan arday ka dhigto iskuulaad xamar oo qarashka ay ku bixiyaan iskuulkooda ay heli waayeen inaan ka kaalmeyno aan ka bixino iskuulaad ka bixino waxaan kaloo kaalmeynay iskuulaadka dadka baahida gaarka qaba oo mataqaanaa aragga iyo iyo iyo maqalkaba iyagana waa kaalmeynaa waxaan jeclahay duleelaada inaan sii wadno waan iskuulaad kale iyo aan sii dhisno ugu dambayntii maxay tahay fariinta laga heli karo in loo gargaaro gabdhaha iskuulaadka dhigta ee agabkaasi u baahan iyo kuwa qaxootiga ah si dad kale iyaguna ay ugu soo biiraan marka yaasiinow fariinta aan aan rabo ama baaqaa rabo inoo soo jeediyo waalaha soomaaliyeed ee dal dibadda ay gudihiis ku nool in ay gacan qabtaan dadka lees taageero dadka u baahan kaalmada aan kaalmeyno markaan annaga iskaalmeyno mataqaanaa waa waajib oo loo baahan yahay barnaamijkan ku saabsan gargaarka gabdhaha iyo weliba ardayda bugaagta la siinayo socday muddooyinkan dambe ayaa si weyn waxaa gacan uga geystay injineer maxamed cali america oo horey u ahaa danjiraha dalka kenya u fadhiya soomaaliya islamarkaana dhowr gooro hore gargaar gaarsiiyey xeryaha qaxootiga gaar ahaana hay-adda yasmin foundation yaasiin sawar dheere v o a nairobi
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan haweenka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo isniintii shalay u dabaaldegay maalinta haweenka caalamiga ah ee siddeedda maarj si la mid a haweenka aan qaxootiga ahayn ee caalamka iyo odayaasha iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee deegaanka canjiid ee gobolka sool oo ka warramay nolosha dadka barakacayaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu muhiimsan ee ay qabaan kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownee haweenka qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa isniintii shalay u dabaaldegay maalinta haweenka caalamiga ee siddeedda maarj si la mid ah haweenka aan qaxootiga ahayn ee caalamka inkastooo ku dhowaad soddon sano ay qaxooti ku yihiin dalka kenya islamarkaana ay la daalaadhacayaan nolosha adag ee qaxootinimada haddana taasi kamaysan reebin inay muujiyaan dareenka ay u hayaan maalinta haweenka caalamiga ee siddeedda maarj wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa warbixintan noo soo diray
hooyadu waa tiir muhiim u ah jiritaanka bulshada waana aas-aaska dunida oo idil mudnaanteeduna waa wax ka weyn in maalmo gaar ah loo cayimo balse dunida ayaa isku waafaqsan in siddeedda maarso laga hadlo waxtarka hooyada halkani waa kaamka dhadhaab waxayna hooy u tahay kumanaan qaxootiyaha noloshooda boqolkiiba toddobaatan ay ku tiirsan tahay daryeelka hooyada maadaama inta badan dhaqdhaqaaqa qoyska uu yahay mid dul saaran hooyada qaxootiga ah munaasabaddu halkay ka dhacayso waa xerada dhagaxlii waxaana goobta xaadir ku ah ambasador maxamed cali nuur amerika iyo saraakiil matalaya hay-adaha samafalka hogaanka xerada iyo dadweyne aad u fara badan ugu horeyn waxaa goobta hadalla ka jeediyey wakiilada hay-adaha iyo qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha waxayna goobta ka jeediyeen muhiimadda xuska maalinta tan maalinta iyadee si loo baraarujiyo bulshada muhiimadda ay leeyihiin dumarka iyo qaybta ay ka dheelahayaan bulshada marka ma sii badinaayo waxaan leeyahay happy womens day waana ku
mahadsantihiin who has come to pay us a visit, even if it's very brief, but we want to recognize his presence um, and maybe he can just say hello to us as we, we proceed.
mahmacadey xasan ibraahim waxay ka mid tahay hooyooyinka halkaasi ka hadlay sagaal iyo labaatan sano ayay qaxooti ku tahay xerada dhadhaab waxayna ka hadashay muhiimadda hooyada ay u leedahay horumarka bulshada wax walba aan ma ka warramay laakiin maalinta hooyada in gabar meelba ay joogto aysa guntataa loo baahay oo marta haa dugsiga adduunku waay hooyada waa naas la nuuga hooyada ma la hureen waay hooyada hooskii dhehergala waay hooyada meelba la joog wiil iidaa dhashay gabarna iidaa dhashay haysamadow ragow inaa adiga rag rag waa ku dhalay laakiinse mininkaada iyo adduunkaada iyo sharaftaada iyo habeen lagu habay hooyaha iskale hooyaha la xirmaayo hooyaha la xismaayo hooyaha la xurmadayo meelba aan joogno xurmada ayna korha laga dhigo gabaray meelba ad joogto hindhaha istirin meeshidka galaysa xafiisyaha iyo meeshidka soo baxaysa hindha u lahaw ogaaw naanta adduunka waa lismood adduunka waa lismood naagtay wax barataa naag eh waryaa kor noo qaada ragga qaadli waay manager waay adduun waay anaka waxaan rabnaa inaan kasii kor shubnaa yaka meelba aan joogno aan kasii kor shubnaa rabnaa waryaa ku darto
shukri cabdiraxmaan mursal waa mid ka mid ah dhallinyarada xerada dhagaxley goobta ayay hadal kooban ka jeedisay iyadoo sheegtay muhiimadda dumarka ay u leedahay xuska maalinta tan maalinta haweenka waxaan rabnaa inay si fiican aan ugu dabaaldegno haweenka ay farxaan ragga maadaama twentfawas ayna dhiirigeliyaan oo dhibo fara badan ay nagu hayaan laakiin dhib ma lahan sidaa ayta waxaan rabnaa in annagana waxaas waxba aanan u arkin aan noqonno gabdho wax walba ama hooyooyin ama isha gabdho waxaasoo dhan ba aan u arkin waxaan waxba ahayn oo ilmahooda korsado twentfhwasna daba taagan ayaga cuntadii iyo qutiliyoonkii wixii ay cuni lahaayeen oo dhan u raadinayaan hooyo walba subaxdii ay gurigeeda kasoo kalahdaa hadda community sidaan u arka badanaa hooyo unbaa wax u qabataan badanaa ilmaha aabahood inuu dhintaa dhici karta wuu ku furi karaa sooxa garatamaan ma intan heerkan oo dhan waxa dad soo gaarsiiyey waa hooyo madaxweyne farmaajo ayaa dhala waa hooyo meeshaa gaarsiisay sooxa garatamaan meeqaa dhallinyaroo dhagaxley wax intay ku barata maanta ama un h c r soomaali ka shaqaysaa waddankooda marka hooyo abaalkeeda lama gudi karo ilaahay abaalkeeda ha u gudi inta dhimatana alla u naxariisto waa idin salaamaya dhammaan bulshada dhagaxley ku nool thank you very much
munaasabadda oo aada u qurux badneed ayaa ugu dambeyn waxaa hadal kooban ka jeediyey ambasador maxamed cali nuur amerika oo ah safiirkii hore ee dalkan kenya u matalayay bulshada soomaalida isagoo xusay kaalinta ay hooyada ku leedahay caalamka waxaan safiirka ahaa oo waddanka soomaaliya wakiil uga halkan laba kun iyo lixdii ilaa iyo laba kun iyo shan iyo tobankii waxaan xasuustaa halkan waxaan imid markii ugu horreysay laba kun iyo lixdii ahayd dhammaadkeedii anoo safiir aan imid mare badanna waa imid maantana aad baan ugu faraxsanahay anoo qof shacab ah in halkaan imaado aan idinla kulmo marka maalinta haweenka awgeed waa idinkaga hambalyanayaa haweenka muhiimadday leeyihiin iyo mataqaanaa halkaan laguma soo koobi karo waa ogtihiin nabiga alai sala salaam markii uu ka hadlaayay mataqaanaa haweenka iyo hooyooyinka iyo waalid ka hadlaayay inuu yidhi hooyo hooyo hooyo kadib uu yidhi aabe marka hooyooyinkiina allah u naxariisto abaalkooda lama gudi karo waxaan ku dadaalaynaa inaan xoogga saarno gabdhaha iyo haweenka xaqooda in la siiyo
munaasabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo hooyooyin badan oo qaxooti ah ay wajahayaan xaalada nololeed maadaama ay aad u yar tahay daryaalka ay heli karaan hooyooyinka qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab cabdisalaan salas v o a nairobi
warbixin ku saabsan odayaasha iyo kaalkaaliyaasha caafimaadka deegaanka canjiid ee gobolka sool oo ka warramaya xaaladda dadka barakacayaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu waaweyn ee ay qabaan ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jawharad waxaa ku luuqaynaya maxamed biike
babagaya kujoogsiye tamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel qofku rabay kaa jeesiyo babagaya kujoogsiye tamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale oo ku jecelaadoo jecel aniguna aniguna jaleecada istadiga jirtaabay indhahaygu jiriya aniguna aniguna jaleecada gastadiga jirtaabay indhahaygu jeriya iga dhaari jiifkana qof jelani masee شغردayda jirkayga kuma tago jaxayga midigay midigay ima heli jirboolyo ubaxjaad baajaadan boga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaad baajaadan boga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo sasisada codkaago qalbikuu jaxaasmiyo niyadkuu jiljilic dhaajaha gudhayaya hordayday jiirkaygu kuma tago jeexaygi midigay midigay ima heli jir boqolyo
intaas aan ku dhaafno heestaasi jawharad iyo codkii maxamed biike aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington odayaasha iyo kalkaaliyaasha caafimaadka deegaanka canjiid ee gobolka sool ayaa ka waramay nolosha dadka barakacayaasha ah ee deegaankaasi iyo baahiyaha ugu waaweyn ee xilligan ay qabaan qoysaska barakacayaasha oo noloshoodu ay ku tiirsanayd xoolaha nool ayaa ku ladnaa meelihii ay ka soo barakaceen ka hor inta aanay abaaraha kaga dhammaanin xoolihii ay dhaqan jireen waxaana hadda ay wajahayaan duruufo adag oo nololeed wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray
deegaanka canjiida ee gobolka sool magaalada laascanood wuxuu ka xigaa dhanka waqooyi deegaanada gobolka sool ayuu ka mid yahay meelaha ay soo gaadheen dadka xooluhu ay ka dhammaadeen dadkii horey magaalada u deganaa waxaa ku soo biiray qoysas noloshoodu ay ku tirsanayd miyiga ugu horeyn kayse warsamo xayir waxa uu ka mid yahay odayaasha iyo gudoomiye ku-xigeenka deegaankaasi barnaamijka tubta nolosha ee v o a ayuu guud ahaan uga waramaya xaaladda iyo dadkani sida ay u nool yihiin haddii aanu nahay dadka kun hoos nool deegaanka canjiid haba yaraatee wax naga soo gaadha hay-adaha dowladda maamulka ka jira gobolka joog maba jiro haba yaraatee xagga biyaha waa biyo la-aan caafimaadka caafimaad male xabadkanina meel ilmaha caruurta la geeyo kumid ma jirto sideedaba haba yaraatee wax biyaa oo naga soo gaadha hay-adaha dowladda iyo maamulka ilaa heer aada iyo aada baan ugu lidanaa xagga caafimaadka xagga biyaha xagga waxbarashada xagga nolosha dadka qaxoontiga ee hore u joogay iyo kuwo kusoo biro barakayaal cusub oo hadda soo diga bal waxaad iga warantaa deegaankani horey waxaa u deganaa dad markii dambena waxaa yimid dadka xooluhu ay ka dhammaadeen dadkaasi noloshooda iyo balxaalkooda nooga waramado dadka dhegeystayaasha u faahfaahinaya
dadkaas waa dad aad iyo aad iyo aad u liita waa dad aad iyo aad u liita hadday soo barakacayna waxay ku soo biireenuun ama ay wax ka helaan dadkii hore u joogay ee deegaanka iyo dadka ay walaalahooda ay kusoo biireen ayuunbay ka helaan wax marnaba ma helaan wax xagga hay-adaha ama xagga dowladda ama xagga maamulka dhammaantiiba wax ay ka helaan ma jirto qofba meesha aroortii meesha u jarmaado mid marmar soo gurta mid reeraha kale deegaanka soo wax u doontaa mid adigu dadka isagaa isku dhex nool isagaa isku dhex nool wax caawimaa iyo wax dhaqaalaa iyo wax aan gobolka ka hayn sidiisaba iyo deegaanka iyo hay-ada dhammaanteed ma jirto
goormaa ugu dambaysa raashin la soo gaarsiiya ama gargaar biilxaa toddobaad meelaha bilihii hore sanadkii ina dhaafay ayaa ugu dambeysay wax soo gaara oo aan waxay soo gaareen wax ku filan marka ahayn xitaa ha soo gaara waxoogay raashin qaraarani biyihii ay ku cabbaan mahayaan biyihii ay ku cabbi lahayeen dee ma jiraan dee raashin qaraaran maalin toban qoys oo xero dee biyo ma leh daawo ma leh caafimaad ma leh waxbarasho ma leh waxaa wax barad dad ka tirsan degmada oo aan meelna iyaga laftooda waxba ka qaadan dadka magaalada dhexdiisa ka maamulay waxbarashada dadkani waxay ahaayeen dadkii horey xoolaha ugu tirsanaa markay xooluhu ka dhammaadeen deegaan ka yimaadeen noloshoodu aada u wanaagsanayd dad xoolo fiicanna lahaa ay ahaayeen dad xoolahooda yaqaan dad shaqada iyo qorshaha ay leeyihiinba ay tahay xoolaha haddeerna hadday soo barakaceen halka yimaadeen alxamdulilah rabcila waa iska noolyihiin waa iska noolyihiin dee nolol ilaahiy xaggiisa irsaaqdiisa siduu siinaayo waa iska noolyihiin iyagaas maamula waxaa naftooda iyagaa ismaamula ama dadkooda ha wax ka soo heleen ama meelo kale ilahay wax kasoo ilahay isaa irsaqa waxaase loo baahanya in si degdega dadka wax loola soo gaaro haddii cid wax soo gaarsiin kartaa ilaahay baa wax bixiya ilaahay baa wax bixiya laakiin anigu waxaan haddii cid wax soo gaarsiin kartaa jirto dad dadka weyn hoos uga eega
waxyaabaha ugu daran gudoomiye ee dadkan iyo aad kala hadasheen ay idiin sheegeen ee sida degdega ay ugu baahan yihiin maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah biyo caafimaad caafimaad iyo biyo iyo dowladda somalilan dadka ka tirsan ee barakayaasha inay la mid noqdaan sidaasoo kale loogu shaqeeyo ayaan hoy loo sameeyo ayaan anagu bahanay aad yaab sidoo kale aadan axmed cilmi waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka canjida ee gobolka sool barnaamijka atubta nolosha v o a ayuu uga waramayaa xaaladda deegaankani isagoona ka mid a dadka caafimaadka muddada badan deegaankani kaga soo shaqaynayay bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waxaan ka mid yahay odayaasha deegaanka waxaana ahay akhtarkii tuulada waxaana ku shaqeeyaa si fulantiriye labadii kun iyo toddobiyo tobankii ayaa tirada barakacayaasha ee kunka qof iyo halkan ay soo degeen waxaanuna ahayn dadkii ku soo ururiyey ilaa iyo xilligaana dadkii halkaa aanu ku ururinay wax daryeela oo caafimaad iyo biyo ma ayan helin mana garan karo cilada waana nalaga seexday oo waana la dulmiyey barakacayaashii xilligaa yimid ee magaalooyinka kale waxay leeyihiin baabuur heltibos bay leeyihiin m c h m c h bay leeyihiin waxay leeyihiin haddii ilaah idmahayo baabuur ambalaasa waxaa la siiyaa daawo emergensiya oo dadkaa lagu kafalgareeyo wixii aan wax ku qabana qoladayadan falintiliga ahi ee degaanka ilaa sacanood baanu dadka uga soo qaadnaa wixii emergensiga gaari noo jooga oo ambalaasihi ma jiro baabuurta wadada maraysaanu isu taagnaa maamulkuna marna waana sii dhaafaa marna waana soo dhaafaa qolada waxbarashada ayna waa macalimiin voluntary ah dadka societyga unbaa hilbigareeyeed dowladu ma hilbigaraysto waxna ma tarto waxna ma siisto waana dad u kacay naftooda inay dadkan dar yeelaan oo wax baraan muddo badan baa deegaanka ku sugnayd dadkan xooluu ka dhammaadeena waxay u baahan yihiin daryeel bal waxyaabaha ugu muhiimsan aada sodhan karto waa lagu caawin karayaa in laga soo gaadho maxay yihiin waxaa ka mida hoy sababtoo ah dhulkan waxaa jooga dhulwaa dadka cuna dadkan hoy lama ay imaan waxaanu codsanaynaa hooy iyo biyo in naloo sameeyo oo meel aanu biyo ka helno aan inaanu biyo helno iyo intaas inala soo gaadho cunto hor nolosha aasaasigiina waa biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada ee danta guud ahayd aasaasigii dadweynaha ma helo dowladna kama helo shacabna kama helo wanaalna laga seexdo
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ma isheli karnaa waxaa ku luuqaynaya maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed sagal
aasawekay tahay gureen xaggoodo nin habla dhammaantood soo wada hilaajo haasawekay tahay gureen xaggoodo adna ku hanweyno waxaanahay ku haybshe may hagar baxda adna ku hanweyno waxaanahay ku haybshe may hagar baxda waxaana haynin hanadu fulinaya hawshe may hagar baxda
aniganaa
loohido may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa taa kuloohido may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa
heestaasi ma is heli karnaa ee ay ku luuqaynayaan maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed sagal ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
hirar aanu gaadhayn nu heesanayo talowow hubsiine ku hodaya mayhe hirar aanu gaadhayn nu heesanayo talowow hubsiine ku hodaya mayhe isku kay halleebaan hadalkii ku daystee may hagar baxdaa isku kay halleebaan hadalkii ku daystee may hagar baxdaa takulohido may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa taakulohido may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa
This is VOA News. I'm Joe Palca.
Tremendous things are happening. There's great spirit, tremendous spirit. And I can say that for Republicans and